halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan efemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha disembar waa sagaal iyo labaatan sanadka laba kun sideed iyo tobanka idaacadda waa saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan iyo xuseen barre aadan
waxaan isku imaadnay dadka oo dhanna waa dadkii usan iskula jirnay in badan baan kala maqnayn mid kasta xisbigiisii kusoo noqday aheyd haddana waxaan isnay waa inaan usanti soo celinno maanta dadkii moodayay inay usantu dhimatay waxaan u sheeganaa inay usantu jirto
kaasi waxau ahaa aadan maxamed cabdu oo horey uga tirsanaa xildhibaanada mucaaradka ee jabuuti oo ka warramaya kulamo ay isugu yimaadeen axsaabta mucaaradka ee jabuuti oo raba inay dib u soo nooleeyaan isbahaysigii burburay ee u s n warbixin ayaannu idinka haynaa waxaa kale oad idaacaddeenna ku maqli doontaan faahfaahin ku saabsan weerar argagixiso oo ka dhacay dalka masar qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
xogagga ammaanka ee dalka suudaan ayaa gaaska ah dadka ka ilmaysiiya ku ridaya dad mudaharaada dhigaya ee ku sugan magaalada kharduum mudaharaadyo socda maalintii tobnaad oo lagu diidan yahay qiimo koror ku yimid rootiga kuwaas oo haatan ay ku soo kordheen dalab ah in dowladda ay talada ka degto booliiska ayaa gaaska dadka ilmada ka keena ku riday boqolaal dad ah oo cibaadaysanayay kuwaas oo soo bandhigay bannaanbaxyo kadib markii ay ka baxeen masaajid ku yaala duleedka caasimadda oo ay ku tukadeen salaadii jimcaha goobjoogayaal ayaa sheegay in dadka mudaharaadka dhigayay ay sidoo kale isugu soo baxeen magaalooyin ku yaala guud ahaan dalka oo dhan oo ay ku jiraan umudurmaan magaalada dekedda ah ee boort sudan iyo sidoo kale cadbara iyo madani sawirro lagu soo daabacay warbaahinta bulshada ayaa sidoo kale waxa ay muujiyeen qiiq badan oo kasoo baxaya xaafadaha qaarkood ee magaalada kharduum maadaama ay dibadbaxayaashu gubeen taayaro
dowladda maraykanka ayaa beenisay in ciidamada suuriya ay la wareegeen magaalada manbij kadib markii ciidamada maraykanka amar lagu siiyey inay ka baxaan gebi ahaanba dalka suuriya magaaladan ayaa ah goob istraatiiji ah waxaana war-saxaafadeed ka soo baxay militariga suuriya lagu sheegay in ciidanka dowladda suuriya ay la wareegeen saldhigyo muhiim ah oo magaaladaasi ku yaala laakiin isbahaysiga uu maraykanku hogaamiyo ee dagaalka kula jira kooxda daacish ayaa sheegay inaanay jirin wax caddaynaya sheegashada ciidamada dowladda suuriya subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington garabyo ka mid a axsaabta mucaaradka ee jabuuti ayaa isugu yimid kulamo ay ku doonayaan inay dib ugu soo nooleeyaan isbahaysigii mucaaradka ee kala jabay ee u s n faahfaahinta warkan waxaa jabuuti ka soo diray ramadaan muuse axsaabtan siyaasiga mucaaridka ayaa kala ah xusbiyada p n d a r d iyo u d g oo kala ah p n d a r d iyo e d g oo ah gaar ahaan garabyada aan haysan sharciyada xusbiga waxaa kaloo ka mid a qaybahan mucaaridka ee shirarku u socdaan shakhsiyaad la yaqaan oo ka tirsan mucaaridka jabuuti sida jaamac cabdiraxmaan candhoole iyo cumar shirdoon cabbaas qaybahan mucaaridka jabuuti ee kulamadu ay u socdaan ayaa fayeen ka dhigtay aadan maxamed cabdu oo ah xildhibaan mucaarida oo horey uga tirsanaan jiray baarlamanka jabuuti isagoo ii warramayna marka hore ii faahfaahiyey sababta ay ugu baahdeen inay kulmaan waxaan isku nimaadnay dadka oo dhanna waa dadkii usan iskula jirnay in badan baan kala maqnayn mid kasta xisbigiisii kusoo noqday aheyd haddana waxaan isnay waa inaan usantii soo celinno maanta dadkii moodayay inay usantu dhimatay waxaan u sheeganaa inay usantu jirto laakiin aadan usan dadka reer jabuuti way ka hadheen wax iminka u tirsan maaha iminka usan wax jira maaha usan way jirtaa maantana dee jow cusub baa jira usantina wakhtigeegii u yimiday wakhti habboon baanu ku jirnaa sidaas daraaddeed usantu inay soo noqotay iyaan nidhi way soo noqotay ma dhiman bay ahayd way iska jirtay way soo kacday iminka iminka waxaad ka hadlaysa aadan shirka nacan waxaad u qabsateen mucaarid baad uruurinaysaan usan baad dib boodhka uga tumaysaan mucaarid fara badanna waxaa jira jooga dalka oo shaqaynaya iyo qaar dibadda jooga oo diyasbaradiiaan reer jabuuti qayb ahaan ay ka mid yihiin marka kuwa ma la hadasheen may sogtihiin waa sidee kuwii dibadda jooga waan is ognahay ururkii hore baris ayay ku sameeyeen kii kalena waxay ku sameeyeen bruxelles waan la soconnaa dadkeenii baa ku wada jira annagu iyo iyagu waa hadaf mida weeyaan kuwa gudahana kuwa gudahana waan isla soconnaa waan is ognahay haddaan yani kala soconno la moodayo kala socod na dheeranaya maaha waa laysku wada iman doonaa ayaan ku leeyahay iminka xaggan jabuuti waxaa gudaha jooga oo mucaarida oo lasoo qaadan karaa duqii hore magaalada jabuuti cabdiraxmaan maxamed geelle cabdiraxmaan taigs loo yaqaan waxaa kaloo jira cumar cilmi khayre oo isaguna ka soo noqdeen magaalada bruseles ee dalka beljiga oo iminka xoogaa ku sugan jabuuti marka iyaga mays aragteen oo ma wada hadasheen ha dadkii dad baan u soo dirnay taigs anugu aan arkay isagu wuxuu yidhi iminka baartigeygii baan ku mashquulahay laakiin waan isku iman doonnaa buu yidhi waan sugaynaa cid kama tegayno cumar cilmina kongre baan qaban doonaa waan is arki doonnaa buu yidhi dad kasta ballan ballan leenahay shicibka jabuuti oo dhan wayna wada sugayaan waa la wada iman doonaa halkeed ka socotaan marka aadan waxa weeyaan dee annagu maanta jabuuti waxay joogtaa meel xun yacni wadda xun oo yacni talisku uu mariyey annagu iyo shicibku waxaan leenahay jabuuti ha la wala noolaado taliskuna wuxuu leeyahay anu keligii ha noolaado annagu waxaan leenahay ha wada tashanno wixii jira aan ka meel marno dhulka ha badbaadinno haddaba maxamed muuse tuurtuur oo ka mid a wejiyada la yaqaan ee mucaaridka jabuuti ayaa kadib markii ay kulmeen qaybahan mucaaridka iga warramay inuu ku biiray iyo in kale hota raggaa waan maqlay hadal inay wax wadaan way la soo xidhiidheen dee experience siyaasadeed baan leehay dad kolkaad israacaysiin dee mabda iyo brogram baa laysku raacaa shaksi iyo magacyo la taabtay layskuma raaco yara adooga raalli haddaan ka dhex galo waa niman siyaasiyiin oo shakhsiyaad reer jabuutiyo la garanayo xilal soo qabtayoo soo xaq uma lahaay inay wax samaystaanoo amba idhaahdaan dib baan boodhka uga tumaynaa u s n t mucaaridka may xaq bay uleeyihin xaq bay uleeyihiin dee reerka halkay ka kaxaynayaan iyo halkay dejinayaan ummadda haw sheegaan anu brograambay sameeyeen ma ogi laakiin programka kolka la arko unba wax la wadaagi karaa i aamin iyo mataqaanaa sidii garoog la maxaa loola jiray safada jaadha wixii loola jiray socon maysa waxa waa qaran iyo mustaqbalkiisii iyo waxaan ka hadlayno weeye marka brograamkoogu markuu yimaado waa la darsi doonaa xusbi ma lihid si madax bannaan baa doorashooyinka aad uga qayb gashaa maxamed muuse tuurtuur iyuu matalaabaa lays odhan karaya ciddaad matashaa waayo hadalkaaga si toosa baan uga jawaabaya horta shicibkaygu iyo xisbigaygu waa shicib weynaha jabuuti weeye waa runwaya kun iyo sagaal boqol iyo labiyo sagaashankii bishii sebtembar afarteedii markii dastuurka jiidkan la sameeyey ee xisbi afar xisbiha iyo dowladda ogoshay liyar xisbigaygu wuu yaallaa wasaaradda arrimaha gudaha waana la duuginoo bikadusma lagu soo aasinay xisbigii tuurtuur guddoomiyaha ka ahaa iyo boqol iyo labaatankii qof iyo magacyadoodii halkiibay yaalleen marka bila xisbi mihii xisbiga waxaan ahay irbadda hurdada lagu muday laakiin dee shicibkaygu shicibkaygu iyo xisbigayga dhinac kale guddoomiyaha xusbiga mucaaridka c d u ee midowda dimuqraadka reer jabuuti cumar cilmi khayre ayaa isna dhowaan ku soo laabtay jabuuti isagoo arrimo la xidhiidha caafimaadkiisa muddo ku maqnaa magaalada bruseles ee beljiga wuxuuna marka hore iga warramay xaaladiisa caafimaad waa run dalka waan ka maqnaa laakiin caafimaad unugama maqnayn shaqana waan ku jiray caafimaadkana maadaamaadee dalkeenna caafimaadkiisii uu iska lii kollayba xoogaa waan isu soo eegeegay waansoo waanan caafimaad qaba aad iyo aad baan u fiicana soo maaha maanta inaad siyaasad iskaga fadhiisatid waa inaad ka fogaataa meel walbahaar iyo fikir iyo arrimo siyaasadeed iyo soo maaha inaad iskanaysatid dhakhtarigama odhanin anna inta aan dhaqdhaqaaqi karayo baylaha iyo muuqata ka fadhiisan maayo inkastoo deintaad maqnayd laba sana kudhowaadka aad ka warqabtay jamhuuriyadda jabuuti xaalada iyo waayaha dalka haddana aniguna aan warka ku siiyo waxaad ku soo laabatay dal jamhuuriyadda jabuuti oo horumar sameeyey dadka iishooda ay wanaagsan tahay daara cadcad la arkayo maxaa kuu muuqda adiga ramadaanow arrintaa waxaan dib baan u dhigan doonaa horumarka aad adugu sheegaysa eed arkayso iyo daaraha cadcad iyo waxaa waan dib baan u yar dhigan doonaa ishaan soo marin doonaa magaalada marka kabacdi baan isku soo noqonaynaa wax ku odhan doonaa hadduu allayna marka laga tagoyna arrimaha siyaasada mucaarid iyo muxaafid iyo waxaa tahay qof caaqiloodee odayo reer jabuutiya marka horumarka uu dalku sameeyey miyaan lays odhan kareen cumar cilmina maanta waa inuu dadkiisa dhinac ka raaco mahmaha soomaaliya jirto oo ramadaan oo indhuhu wixii ay arkayaan bay ilkuhu gooyaan baa la yidhaahdaa horumar wuxuu dhab noqon marka ummadda reer jabuuti ay sheegto ee ay tidhaa wallaahi halkaa tallaabaa la qaaday iyuu horumar noqon doonaa laakiin horumarka telefisyoonka jabuuti sheegaye horumar la sheegayo oo ay ummadda reer jabuuti arkaysa maaha waa ku ay dad shaqsiyahi arkayaan kaasuna dee ma muuqdeen laakiin cishada horumar la taaban kara la arka ummadda reer jabuuti baa sheegi doona rabadaan muuse v o a jibuuti
idaacadda saaka iyo caalamka ayaad la socotaan ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa ayayna idinkaga imaaneysaa magaalada washington laba qof oo dalxiisayaal oo u dhashay dalka vietnam iyo qof u dhashay dalka masar ayaa geeriyooday kadib markii qarax lala eegtay baabuur basa oo waday koox dalxiisayaal ah weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay gobolka layidhaahdo giza ee dalka masar faahfaahinta warkan waxaa qaahira ka soo diray xuseen saxanuuni waxaana inoo soo koobaya xuseen barre war murtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka masar ayaa lagu sheegay in qaraxaasi sidoo kale ay ku dhaawacmeen toban qof oo dalxiisayaal ah oo u dhashay dalka vietnam iyo darawalkii baskaasi waday oo isaguna u dhashay dalka masar wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka masar ayaa sheegtay in basaskaasi ay saarnaayeen afar iyo toban qof oo dalxiisayaal ah oo ka yimid waddanka vietnam islamarkaasina qaraxa lala eegtay xilli uu marayay meel waddo ah oo ku taalla mandiqada haramka ciidamada amniga ee masar ayaa xiray dhammaan wadooyinka gala meesha qaraxa uu ka dhacay waxayna wadaan baaritaan la xidhiidha cidda geysatay qaraxa ilaa iyo hadda ma jiraan koox gaar ah oo sheegatay mas-uuliyadda qaraxa lagu dilay labada qof ee dalxiiska u tegay dalka masar ra-iisul wasaaraha xukuumadda masar mustafa madbulli ayaa warfidyaanka gudaha ee dalkaasi u sheegay in basku uu ka baxay khadkii aaminka ahaa ee ay mari jireen gawaarida dalxiisayaasha dalxiiska ayaa ka mid a ilaha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha dalka masar inkastoo sannadihii ugu dambeeyey dhaawacyo ay soo gaareen kadib markii argagixisadu ay beegsatay dalxiisayaasha safaaradda maraykanka ee magaalada qaahira ayaa ugu baaqday muwaadiniinta jooga dalka masar inay muujiyaan feejignaan dheeraad ah haddaba cabdalla axmed qaalib oo ah garyaqaan deggan dalkaasi masar ayaa faahfaahin ka bixinaya qaraxa lala egtay baska ay saarnaayeen dalxiisayaasha wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka masar sida ay sheegtay gaari basa oo ahaa nooca dalxiisayaashu raacaan oo watay afar iyo toban qof ay saarnaayeen oo u dhashay dalka vietnam ayaa lala eegtay qarax isagoo gaarigu markaasi marayay deegaan la yidhaahdo maryuudiya oo ka tirsan gobolka giisa oo qaahir al kubra ka tirsan ilaa iyo hadda dhimashadu waxaa la sheegayaa laba qof iyo sidoo kale ninkii hagaha u ahaa ama daliilkii tusinayay ama masaari oo masaari ahaa ninkii dalxiisayaasha waday ilaa iyo hadda inta la sheegay waxa uu marayaa toban qof gaarigana waxaa saarna sida wasaaraddu sheegtay afar iyo toban qof ilaa iyo hadda waxa ay ku jiraan ciidamada amnigu baaritaanka xaaladda safaaradda maraykanka ee magaalada qaahira ayaa iyaduna waxaay sheegaysaa in ama ay uga digaysaa muwaadiniinteeda inay ka agdhowaadaan meelahaas iyagoo sidoo kalena ay ugu baaqayso inay qaataan digtooni arrintani waxa ay kusoo beegmaysaa ama qaraxani iyadoo ay dadka masiixiyiinta ah ee wadanka masar u diyaar garoobayaan dabaaldegyada sanadka cusub waxaana aan jirin ilaa iyo xilligan cid sheegatay qaraxan iyadoo ay u muuqato in ay dhankeeda kalena wasaarad amaan ilahda dowladda masar oo berihii ugu dambeeyay isku dayaysay xagga dalxiisayaasha inay soo kasbato ama dalxiisayaal badan ay soo galaan dalka masar in aysan hadda dhaawac ku noqonayso iyo dhaqaalihii dalkaba sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii laba qof oo dalxiisayaal ah oo u dhashay dalka jarmalka ayaa toorey lagu dilay hoteel ku yaala magaalada qardaqa ee gobolka baxrul axmar dowladda masar ayaa sannadihii ugu dambeeyey dagaal ba-an kula jirta kooxaha argagixisada ah oo weeraro iyo qoraxyo ku dishay boqolaal qof oo isugu jira ciidamo iyo dad rayid ah kadib markii ay weeraro ka geysteen gobolka waqooyiga sinai ee dalka masar
xuseen barre oo inoo soo koobayay warbixintii uu inoo soo diray wariyaha v o a magaalada qaahira xuseen saxnuun halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dowladda imaaraadka carabta ayaa dib u furatay safaaraddeeda ku taala magaalada dimashq kadib muddo toddoba sano ah oo ay ka maqnayd dalka suuriya rajada nabad buuxda oo ka aslaxda dalkaasi ayay weli adag tahay in la saadaaliyo haddaba cashe ibraahim aadan ayaa dib u furidda safaaradda imaaraadka iyo waxa ay ka dhigan tahay waxa ay wax ka weydiisay maxamed bulaayi maxamed oo ka faalooda siyaasadda bariga dhexe oo degan magaalada qaahira dalka masar waxa waaye waxaa sida muuqata waxaa jira wadamada carabta inay waktigan dambe ee aada u raadinayaan inay soo celiyaan xiriirkii la lahaayeen waddanka suuriya sidaan ogsonahay bishaan bartamaheedii september lix iyo tobankeedii waxaa booqasho rasmiya ku tegay markii ugu horreysay kadib marka intay sawradu ka dhacday dalka suuriya madaxweynaha dalka suudaan albashiir waxaynu ogsoonahay safaaradeeda dalka dimashik waxaa sidoo kale saacada kadib waxa weeye wasaaradda arrimaha dibaddu wadanka mamlakada baxrayn ay ku dhawaaqday iyaduna in ay sii socoto hawlaheedii safaaradda dimashik marka isbedeladan hadda soo fiirayo waxay ugu magac dareen in ay taageero u fidinayaan dalka suuriya inay rabaan wadajirka dalka suuriya iyo madax banaanidiisa waxaan ognahay maxamed muddo lix sano ka badan ayuu dalka suuriya waxa uu ku jira dagaal iyo burbur dhimasho badan iyo qax badan ayaa dalkaasi ka dhacday muddadii lixdii sane u dambeysay warsan kama soo yeereynin dalka syriya marka tallaabadan hadda dowladda imaaraadka ay qaaday ma waxaa loo qaadan karaa in ay soo noqonayso rajadii dalka syriya aad iyo aad ilaa xad waxa weeye arrintaas waxay umuuqataa in la rabo in lasoo celiyo dowladda suuriya aqoonsi mar labaad waxa weeye dowladaha carabta oo markii hore kala laabtay xiriirka diblomaasiyadeed ee suuriya iyo khaasatan nidaamka bashaar al asad ay la lahaayeen inay dib usoo celinayaan waxaa jirta oo yacni hadda la wado in la rabo oo waxaa sheegaya ila diblomaasiyadeeda lagu kalsoon yahay in la rabo loo ololeynayo in dib lagu soo celiyo mar labaad kursigii ay kulahayd suuriya in dib looga shaqaysiiyo jaamacadda carabta sidaan ogsonahay bisha maart sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaa shirka carabta wuxuu ka dhici doonaa dalka tunis waxaa socotaa dadaalo la rabo dowladaha carabta inay kusoo celiyaan sidaan ogsonahay dowladaha ugu waaweyn ee kasoo horjeeday suuriya taageersanaa nidaa waxaweye kacdoonkii halkaa ka dhacay waxaa kharash badanna ku bixiyey xoogaga nidaamka bashaar al asad la dagaalamayeyna taageero badan iyo qarash badan siinaya waxay ahayn dowladaha khaliijka oo ay ugu weyn tahay dowladda sacuudiga waxaa ila diblomaasiyadeeda lagu kalsoon yahay hadda ay sheegayaan inaysan sacuudigu waktigaan la joogo aysan dib u arkin inay mar labaad kusoo laabato jaamacadda carabta ee dowladda suuriya siden sidoo kale waxaa dhacay asbuucan oo muhiima iyadana waxaa markii u horreysay la laga soo bilaabo labadii kun iyo labadii dib u bilowday isu socodka diyaaradaha ee suuriya ka baxa ee tunis taga asbuucan diyaarad boqol iyo konton iyo qof sida ayaa waxay tagtay dalka tunis waxay iskugu jireen dad diblomaasiyiina hadda ah kuwa diblomaasiyiin hore ah dad dhakhaatiir iyo waxa weye waxgaradka dalkaasa si guud marka waxaad moodaa in dowladaha carabta ay waktigan u arkaan muhiim inay tahay in la soo celiyo xiriirkii suuriya lalahaa inuu soo laabto dowrkii diblomaasiyadeed ee dalka suuriya sida marka waxa weeye bayaanka imaaraadka soo saaray warbixinta ay imaaraadka soo saartay iyo midda ay baxrayn soo saartay labadaba lagu sheegay waxa la leeyahay waxaa lagu taageersan yahay wadajirka dalka suuriya iyo madax banaanidiisa iyo sidoo kale in lagaga hortago faragelinta waxa weye uu gobolka ku hayo marka arrintaas doo badan ayay dhalisay yaa weeye gobolka ku hayay faragelinta suuriya maxamed maxamed maxamed waxaan ognahay in tani markii khilaafka dalka syriya uu bilowday waxaanu ka warhaynaa in dalal fara badan ay gacmaha kula jireen kuwaasoo dana siyaasadeed oo kala duwan kale bariga dhexe ha ahaato quwadahan kale caalamka ha ahaato gacmo badan ayaa dalka syriya ku jiray oo isku xaglinaya intaasoo dana kala duwan ka lahaa marka furashadan hadda ay dowladda imaaraadku ay safaaradda ka furatay marka ma waxaa loo qaadan karaa inay tahay baaq ay u dirayaan dowladaha kale ee danaha kale dalka syriya inay iyaguna safaaradahooda sidoo kale bilaabaan sidii ay dib markale uga furan lahaayeen dalka suuriya sidaad sheegtay waxa weeye suuriya waxay ahayd labadii kun iyo kow iyo tobanka laga soo bilaabo meel dowlado badan oo dunida ah kuwo waxa weeye etlenia iyo kuwo dowliya labaduba ay ku dagaalamayeen sidaan ogsonahay waxa weye asbuucii lasoo dhaafay waxa weye madaxweynaha donald trump ee maraykanka wuxuu cadeeyey inuu kala baxaayo ciidamadiisii waxaynu ogsoonahay in uu yiri waxa u wakiishay la dagaalanka dhamaystirka ururka daacish dowladda turkiga waxaynu ognahay inuu halkaas turkiga uu ku helayo waxuu saameyn badan ku yeelanayo suuriya xiriirka turkiga iyo inay fiican yihiin ruushka oo faragelin weyn kule nidaamkana garab istaagna iran iyo waxaweye turkigu inay xiriirkooda aada u fiican yahay marka dowladaha carabtu waxaa moodaa maraykanka oo ay markii horeba yani daba taagnaayeen in uu meesha maadaama uu ka baxay inay iyagu rabaan inay waxaweye kaalintooda iyagu si toos u ciyaaraan oo turkiga iyo waxaweye aysan u deyn keliya iran inay ku lolamaan suuriya iyagu kaalintooda muujiyaan middaasaa aada u muuqata hadde
maxamed bulaay maxamed oo ka faalooda siyaasadda bariga dhexe oo degan magaalada qaahira ee dalka masar oo khadka telefoonka ugu waramiya caashe ibraahim aadan halkaad kala socotaana waa idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga e v o a
guddiga saxafiyiinta dalka kenya ayaa dhaleeceeyey weerarada lagu hayo saxafiyiinta dalkaasi warbixin qoraal ah oo uu guddigu soo saaray ayaa lagu eedeeyey laamaha ammaanka ee dalkaasi inay ku xadgudbaan saxafiyiinta faahfaahinta warkan waxaa gaarisa ka soo diray wariyaha v o a maxamed faarax shire guddiga ayaa warbixin ay soo saareen waxay ku sheegeen xadgudubyo culus in loo geystay qaar ka tirsan saxafiyiinta xilli ay shaqadooda ka wateen maxkamadda sare dalkani kenya weerar culus ay ku soo qaadeen laamaha ammaanka agaasimaha fulinta guddiga saxaafadda dalkani kenya david omoyo ayaa shaaciyey in jimcihii lasoo dhaafay weerar culus lagu qaaday qaar ka tirsan saxafiyiin howlgal ka sameynayay maxkamadda sare dalka halkaasoo ciidamada booliisku ay xadgudubyo ugu geysteen wuxuuna sidoo kale sheegay inay raacayaan hanaanka saxaafadda dalkani kenya u yaalah in qof walboo saxafi uu xor u yahay gudashada shaqooyinkiisa master david ayaa waxa uu sheegay in saxafiyiin fara badan gudaha dalkani kenya lagu dhibaateeyey xiliyo kala duwan oo howlahoodu ay ka wadeen intooda badanna ay ahaayeen kuwo u dhabar adeegayay qayridhaanta noocanna aysan ahayn mid heerkeedii sida noocan oo kale a gaartay balse haatan aysan afka sii qabsan karin biter kamani oo ka tirsanaa telefishinka k t n elwood mwangi oo ka socda telefishinka k ay ciidamada booliiska dalkani kenya weerareen wuxuuna sheegay inay tahay mid ay cambaaraynayaan guud ahaan tacdiyadda saxafiyiinta dalkani kenya loo geysto kenya kumaysan badnayn ku xadgudubka saxafiyiinta dalka waxaana intooda badan ahaayeen kuwo xurmad fara badan ka muujinayay balse ciidamada ammaanka dalkani kenya ayaa xiliyada doorashada iyo xiliyada siyaasiyiinta isku soo baxyada ay sameeyaan ay isku dhacyo kala kulmaan saxafiyiinta howlahooda doonaya inay gutaan isha kaameradana inta badan qabto waxyaala aysan ciidamada ammaanka iyo siyaasiyiinta dalkani kenya aysan indhahooda ku raaxaysanaynin laabaha booliisku ilaa haatan kamaysan handhacdadaasi guddiga saxafiyiinta dalkani kenya ay haatan cambaareynayaan baraha bulshada tiifiyada dalkani kenya iyo weliba idaacadahuna ay sida tooska u tabinayaan maxamed faarax shire v o a garisa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bugga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba isha adu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya waa sagaal iyo labaatanka bisha disembar sannadka laba kun sideed iyo toban idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington xuseen barre aadan mar kale hana xusuusiyo qodobada warka caalamka ugu weyn mahadsanid caasha xoogaga ammaanka ee dalka suudaan ayaa gaaska dadka ka ilmeysiiya ku riday dad mudaaharaad ka dhigayay oo ku sugan magaalada khartuum mudaaharaadyo socda maalintii tobnaad oo lagu diidan yahay qiimo korarka ku yimid rootiga kuwaasoo ay haatan kusoo kordheen dalab ah in dowladdu ay talada ka degto booliska ayaa gaaska dadka ilmada ka keena ku riday boqolaal dad ah oo cibaadaysanayay kuwaasoo soo bandhigay banaanbaxyo kadib markii ay ka baxeen masjid ku yaala duleedka caasimadda oo ay ku tukadeen salaadii jimcaha goobjoogayaal ayaa sheegay in dadka mudaharaadka dhigayay ay sidoo kale isugu soo baxeen magaalooyin ku yaala guud ahaan dalka oo dhan oo ay ku jiraan magaalada umudarmaan iyo magaalada dekeda ee boort sudan cadbara iyo madani sawiro lagu soo daabacay warbaahinta bulshada ayaa muujinaya in qiiq badan oo kasoo baxaya xaafadaha qaarkood ee magaalada khartuum maadaama ay dibadbaxayaashu gubeen taayiro
dowladda maraykanka ayaa beenisay in ciidamada suuriya ay la wareegeen magaalada manbij kadib markii ciidamada maraykanka amar lagu siiyey inay ka baxaan gebi ahaanba dalka suuriya magaaladan ayaa ah goob istaraatiiji ah waxaana war-saxaafadeed ka soo baxay militariga suuriya lagu sheegay in ciidanka dowladda suuriya ay la wareegeen saldhigyada ugu muhiimsan magaaladaasi laakiin isbahaysiga uu maraykanku hogaamiyo ee dagaalka kula jira kooxda daacish ayaa sheegay inaanay jirin wax caddaynaya sheegashada ciidamada dowladda suuriya
aad baad umahadsan tahay xuseen qodobada warka caalamka ugu weyn ayaad la socoteen waxaanad weli dhegaysanaysaan tabinta iyo dasaaka iyo caalamka laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan codka fanaanada faadamo qaasin iyo heesta hallaygu dadaalo
heeskaasi halaygu dadaalo iyo codka fanaanada faadumo qaasim hilowle ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laantaaf soomaaliga v o e tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan